halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo koob iyo soddonka mitrband efemyada magaalooyinka geeska africa qaar iyo bogga internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroornimo axad ah bisha disembarna waa lix iyo labaatan sanadka labada kun koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dagaal ay dad badan ku dhinteen oo gobolka waqooyi bari ee kenya ku dhex maray soomaalida iyo booranta
waxaan inleh jiiraanaha aan linku dirin walaalyaaliin wajeernoof jiiraannimo kula joogo leeshiya ilaahay baa wax iskuu kiin daray sidaanay u jiraayeen idinkana saanay u jirayseen adduunka ilaa yoomalqiyaamo laga gaari qiimaha lacagta liirada dalka turkiga oo waayadan hoosudhac xooggan uu ka muuqday ayaa hadda soo kabasho fiican samaysay kadib ballanqaad uu sameeyey madaxweynaha dalkaasi rajib tayib erdogan jaamacadaha harmaayo ee etoobiya iyo camuud somalilan oo iskaashi waxbarasho dhex maray iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka madaxweynaha uu muddo xileedkiisu dhammaaday ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku eedeeyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble inuu gudan waayey waajibaadkii loo egmaday ee ahaa hogaaminta doorasho ku dhisan heshiiskii toddobiiyo tobankii sebtembar ee labada kun iyo labaatankii iyo habraacyadii dhammaystiriyey ee soo baxay kowdii oktoobar ee labada kun iyo labaatankii war qoraal ah oo sabtidii uu soo saaray madaxweyne farmaajo ayuu ku baaqay in la isugu yimaado shir wadatashi oo uu ku sheegay in lagu saxayo jihaynta doorashooyinka kaas oo ay ka soo qaybgelayaan golayaasha dowladda ee heer federaal dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir madaxweyne farmaajo ayaa ku tilmaamay shirkan uu iclaamiyey mid uu u qabanayo si la isugu waafaqo hoggaan awood u leh hirgelinta doorasho dhammaystiran oo si hufan dalka uga dhacdo farmaajo ayaa ku baaqay in la dhegaysto talooyinka waxgaradka siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka ah ee qaba tabashooyinka la xiriira doorashooyinka si loo helo hannaan doorasho oo ku dhammaaday jawi nabdoon oo loo siman yahay hadalkan ayaa imanaya ku dhowaad toddobaad kadib markii uu ra-iisul wasaare rooble kulan isugu yeeray madaxda golaha wadatashiga qaran kaas oo lagu wado inuu magaalada muqdisho ka dhaco toddobiiyo labaatanka bisha disembar oo ku beegan isniinta birita ah saraakiisha dalka kongo ayaa sheegay in qof naftii hore ah uu xalay isku qarxiyey baar lagu caweeyo oo ku yaala magaalada beni ee bariga kongo halkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo lix qof uu ku jiray qofkii weerarka fuliyey afhayeenka guddoomiyaha gobolka waqooyiga kivu genaraal ekenge selven ayaa sheegay in ciidamada ay ishortaageen qof xirnaa walxaha qarxa oo rabay inuu gudaha u galo baar ay dad badani ku caweynayeen balse markii dambe isku qarxiyey albaabka hore weerarkan ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey ee gobolka ka dhaca tan iyo markii ay ciidamada kongo oo kaashanaya kuwa uganda ay bilaabeen howlgallo ka dhan ah maleeshiyaad mintidiin islaami ah oo halkaasi ka dagaalama bishii juun ayay sidoo kale magaalada beeni ka dhaceen qaraxyo lala beegsaday kiniisad iyo isgoys mashquul badan oo basaska laga raaco dhegeystayaal warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha ka haray idaacaddeenna subaxnimo subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington aan ku bilowna ee in ka badan toban qof ayaa ku geeriyootay dagaallo soo noqnoqday oo xuduudda wajeer iyo marsabit ku dhex maray qowmiyadaha booranta iyo soomaalida oo diris ku ah dalka kenya wararka ayaa sheegaya in dagaaladaasi ay ku barakaceen ilaa iyo laba kun oo qoys warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da ee gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire inta loog yahay laba-iyo toban qof ayaa siyaalo kala duwan ugu dhimatay xuduudda dheera u dhexaysa deegaanka marsabit iyo waqooyiga kauntiga wajeer xilli dadka rayidka ee deegaanadaasi degan ay halkaasi isku qabteen tiro kaloo xoolo ayaa wararku ay sheegayeen in halkaasi lagu boobay lana kala dhacay waxaana soconayo gargaara dhanka ah sugidda amnigaah dowladdu ay bixinaysa iyo weliba waxgaradka deegaankaas oo kulamo kala duwan ku qabanayo xuduudda u dhexaysa deegaanka marsabit iyo kauntiga wajeer dadkii maalin kastaba noo imaada oo intigaas weyn hor noo imaada oo nabadgelyo noo muujina waa mahadsan yihiin waa boqolkii mahadaan aan aan u celinaynaa nabadgelyadii saaka aan ku tashanay oo imbigi noo sheegay waa qaadnana wixii magaan ka dambe dib u socdana wixii ka geli karnaa annagana aan ka gelaynaa maradaana ma sheegaynaa nimankan jiiraanka waxaa umalaynaa iyaga waaba isqaban karaan hadda oo la sheegayo iyaga waa isqaban karaan dadkaan intaan dhan ilma dhedheloo sakiiraa meeshaan ku nool waayeellaa ku nool dad jiisisha ku nool haddaa la dudo ma dudi karaan marka waxaan rabnaa anaku weliba reer baasir iyo reer iswaajinla godobaan nahanee dadkii alxamdulillah ceelaash iyo ka maada wajeer waa ka duwana ma hurdayna habeenkii waxaan nabadgelyahayn ku hurdi karnana ma jiro mudane aadan keenaan waa mudanaha deegaanka cildaas laga soo doorto ah halka qulqulatooyinkaasi ay ka dhacayaan oo kulan ballaaran ku qabtay tuulada saala ee xuduudda isku xirta labada gobol ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay xilligan in xabajoojin rasmiya lagu dhawaaqo wuxuuna sheegay in haatan dadka soomaalida geyigaasi ku dhaqan ay diyaar u yihiin in ay la noolaadaan walaalahooda booranta maanta waa maalin weyn waa iswaramadlahaynaa aniga shaqaalihiinaana waa y soo doorateen waxa liigu dhaaray waa runti keliya inaan inku xukumo iyo sida caaliga ah doorashada waa jirtaa waxaan in leh jiiraamaha aan linku dirin walaalyaaliin wajeer noof jiiraannimo kula joogo leeshiya ilaahay baa wax iskugu kiin daray sidaanay u jiraayeen idinkana saanay u jiraysiin adduunka ilaa yoomalqiyaamo laga gaari odayaal iyo waxgarad kala duwan oo kulamadaasi ka hadlaya socdaalna ku marayay xuduudda ayaa waxay sheegeen inay ka go-on tahay wadaqabsiga dhanka amniga labada dhinacba waxayna sheegeen in dad fara badan oo haatan barakacay ay noqonayso in khasaare weyn uu soo gaaray yadda qoomiyadda booranta iyo soomaalida qulqulatooyinkaasna ay ahaayeen kuwo iska soo daba noqnoqonayay tolkana nabadaaba lagu dhaqi karaa madaxdeenna ilaa shalay ilaa maanta naga jirtay nabaduna ay noogu baaqaysa madaxdana sidiin ku naqaani saas waaye annagana nabadda kuwii qaata allaha naga dhiga nabadda aan qaadanna war annaga ciideenna annaga waajib nagu tahay inaan ilaashanno jiiraamaheennana aan la heshiino annaga ay waajib nagu tahay ninoo ilaalinaana male jeeshka dhulka ilaaliyo waa annaka ilaa dhulka anagu ah iskale ilaahaana makaani waana la heshiin karnaa jiiraankeenna waxay odayaasha iyo siyaasiyiintuba isla qaadaadhigeen qalinkana ku wada duugeen in tan iyo inta wadahadallada amniga looga naqaashaya ay wada socdaan in soomaalidu aysan u gudbi karin deegaanka marsabit waxaan ku heshiinay inta walxaadaan ku heshiinay inaan nabadgelyo rabno ko ninkii dambi gala asaga shaksiyan loo raadsana labo jiraama aan qadarinayna saddex hadda dhib ka dhacay nabadgelyo aan doonayna waxaa kaloo ku heshiinay ilaa oo nabadgelyada laga suga inaan u gudbaynin dhinaca marsabad waa maqlaysiin somo waama maqasheen taas maku heshiinay saaka odayaashaan usi imaanay soo saas kuma heshiinay ma aha markii ugu horreysay qulquulatooyin noocaas oo kale ah dad intaasi gaaraya ay ku dhintaan sanad walbana halkaasi colaadda ka dhacda waxay keentaa barakac boob xoola iyo weliba dadku issii necbaado xilligan haatan waa xilli doorasho ololaha siyaasadda ayaana guud ahaan ka soconaya qaybo badan oo ka tirsan gobolada waqooyiga inta badanna dadka xoolo dhaqatada waa xilliga kacdoonka la geliyo haatanna qaybo badan oo ka tirsan ayaa degan balse waxaa laga cabsi qabaa in ququlatooyinkaasi haatan deegaanka marsabit iyo wajeer ka socda inuu ku fidi kara qaybo badan oo ka tirsan kauntiga gaarisa iyo wajeer maxamed farashire v o a garisa
kadib markii ay bilihii lasoo dhaafay lumisay qiimo aad u sarreeyey ayay toddobaadkan lacagta leerada turkiga konton boqolkiiba qiimaheedu kor u soo kacay marka laga eego sarifka lacagta dollarka maraykanka sare u kacaan taariikhiga ah ee jimcihii ku dhacay leyrada ayaa timid kadib markii ay dowladda turkiga suuqa gelisay balaayiin dollarka maraykanka ah iyo sidoo kale ballanqaadyo la xiriira in dowladda ay kabayso lacagaha dadka uga lumo marka ay soo xareeyaan dollarka oo ay qaadanayaan leyrada haddaba arrimahan ayaan ka waraystay cabdiweli maxamed sayid oo dhaqaalaha ka bartay jaamacadda istanbul ee magaalada istanbul kana tirsan hay-adda cilmi baarista iyo daraasaadka bariga afrika ee fadhigeedu yahay istanbul
nuurus had ka warqabtid arrintan waxaa loo sababeynayaa kadib markii dowladda turkigu laga soo bilaabo bishii sebtembar ay hoos udhig ku samaysay dulsaarta ha ahaato amaaha dadku qaadanayaan dulsaarta saaran ama ha ahaato lacagtu dadku lacagaha ay bangiyada dhiganayaan dulsaarta u fuulaysa labaatan boqolkiiba ayaa laga keenay haddana waxay maraysaa boqolkiiba afar iyo toban madaxweyne erdogan wuxuu aaminsan yahay in dulsaartu ay caqabad ku tahay wax soo saarka ay caqabad ku tahay maalgashiga iyo waxa weeye waxa weeye dalxiiska marka wuxuu aaminsan yahay si ka duwan sida dad badan ku doodayaan in dulsaarta oo hoos loo dhigo ay keenayso in wax soo saarka uu bato isla markaasna dalka la maalgashado dad badan oo dalxiisna dalka ay yimaadaan wuxuuna sheegay in xaaladda hadda lagu jiro muddo saddex bilood ilaa lix bilood gudaheeda ay dhammaan doonto wax soo saarkuna uu badan doono shaqa abuurku shaqooyinka ay badan doonaan waxaana dowladdu ay qaado tallaabooyin dhowr ah marka inta aanan cabdiweliow adoo raalli ah inta aanan gelin tallaabooyinka ay dowladda qaaday ay rabtay inay ku xaliso arrintan qiimo dhaca lacagta marka bilooyinka lasoo dhaafay waatii ay qiimo badan lumisay lacagta turkiga marka loo fiiriyo sarifka dollarka meeshii ugu dambeysay ama heerkii ugu daraa ay gaartay ilaa intee laeg ayay ahayd
nuur waxay ahayd maalinkii lasoo dhaafay oo isniinta isniintii aan soo dhaafnay sideed iyo toban ayuu gaaray halkii dollar waxay qiimihii ugu sarreeyey oo lacagta turkish lacagta liirada turkiga ay gaarto madaxweyne erdogan habeenka maalinka isniinta habeenkeeda ayuu khudbad jeediyey waxayna dib ugu soo laabatay kow iyo toban ayuu halkii dollar tegay habeenkaas waxaana sabab u aayadda la leeyahay madaxweynaha oo abuuray rajo jawi rajo abuuray wuxuu sheegay oo shacabka turkiga u ballan qaaday in dadka lacagaha bangiyadu u yaalaan ama dadka alaabaha exportiga ama dhoofinta ay sameeyaan qiimaha ay ku waayaan marka loo fiiriyo lacagaha qalaad in dowladdu ay bixinayso saa darteed qofkii lacag liira ah haysta oo u bedelay lacagta uu ku khasaaraya markii lacag kaleoo loo fiiriyo ama ama ama ama ama dollar ama euro in dowladdu khasaarahaas ay bixinayso arrintaa waxay keentay in isla habeenkaasba dad kale dad fara badan dad dadka turkidu ay hal bilyan oo dollar ay ay ay ay iska iibiyaan oo ay lacagta turkish liira gataan waxaana leeyahay taas waxay keentay in dollarku uu hoos u dhaco lacagta liiraduna ay ay ay ay ay korsoo aado waayahay marka cabdiweliow maadaama aad dhaqaalaha baratay oo waddankaas aad wax ku baratay khasaaro intee la eg ayay gaarsiisay suuqyada iyo ganacsatada turkiga qiimo dhacii ku yimid lacagta turkiga inkastoo hadda aad sheegtay ay qiimaheedii yar kor usoo kacay maalmihii lasoo dhaafay
waxay keentay waxay keentay kalsooni darro dhaqaalaha turkiga sidaan ka warqabna dadku waxay u yaaceen inay mataqaanaa ay u bedelaan lacagtoodii liirada dollar iyo dahab halkaasoo dad badan ay wax ku waayeen waxaa korodhay isla markiiba laga dareemay suuqyada turkiga in maciishadu ay ay qaaliyowday isla markaasna waxaa khal khalgalay baa la dhihi karaa qaabka nolosha u socotay waxaaba xataa istaaga gaaray iibka iyo mataqana dadku inay wax kala iibsadaan badeecadaha qaybtood laakin markaad fiirisid ilaa iyo hadda dowladdu siday uga jawaabtay waxaad moodaa in xaaladdu hadda caadi kusoo laabanayso kalsoonida dadku sidaan ka warqabno arrimaha sicirka lacagta waxaa in badan qayb ka ah kalsooni waxaa ku jira factor oo psychologicala marka hadda waxaad moodaa in kalsoonidii soo laabatay madaxweyne erdogan wuxuu sheegay in la la tijaabinayo siyaasadaha dhaqaale ay qaateen natiijadooda ama miraheeda la arki doono wax ku dhow ilaa saddex bilood ilaa lix bilood wuxuuna ballan qaaday waxa loo gaaro xagaaga soo socda laba kun labaatan iyo labo in la dareemi doono wax soo saarka oo kobca inflation rateka ama sicir bararka oo hoos u dhaca iyo in maalgashigu uu kordho marka madaxweynuhu wuxuu leeyahay lixdaa bilood aan tijaabino haddana waxaa moodaa rajadu inay aada u fiican tahay oo siyaasadaha dowladdu ay ay ay xoogaa hirgelayaan
kaasi waxa uu ahaa cabdiweli maxamed sayid oo dhaqaalaha ka bartay jaamacadda istanbul kana tirsan hay-adda cilmi baarista iyo daraasaadka bariga afrika ee magaalada istanbul khadka telefoonka ayuu igugu warramay haatanna suudaan ciidamada ammaanka dalka suudaan ayaa kala eriyey kumanaan dibadbaxayaal ah oo isugu soo baxay meel u dhow madaxtooyada dalkaas kuwaas oo dalbanaya in ciidamada xeryahooda ay ku laabtaan xukunkana dib loogu wareejiyo rayidka warbixintan waxaa qaahire ka soo diray xuseen cismaan zaxnuuni kumanaan dibadbaxyaal ah oo reer suudaan ayaa isugu soo baxay mudaaharaad baaxad weyn laba bilood kadib afgembiga milatariga ayaga oo dalbanayay in ciidamada ay ku laabtaan xerooyinkooda waxayna ku baaqeen in loo wareego xukun rayd ah dibadbaxyaasha oo lulayay calanka suudaan islamarkaasina sitay boorar ay ku qoran yihiin halkudhugyo ay ku diidan yihiin xukunka milatariga ayaa socod ku maray wadooyinka magaalada khartuum sida warbaahinta suudaan ay sheegtay ciidamada amniga oo si weyn loo soo dhoobay shaaracyada waaweyn ee caasimadda khartuum iyo dhismayaasha dowladda ayaa kala eriyey dibadbaxyaasha oo soo gaaray dhulka ku xeeran madaxtooyada ciidamada amniga ee ka hortaga rabshadaha ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiya u adeegsaday dibadbaxyaasha si ay u kala eryaan saraakiisha caafimaadka ee dalka suudaan ayaa xaqiijiyey dibadbaxyada ugu dambeeyey inay ku dhaawacmeen tobanaan qof oo isugu jira dad rayd ah iyo ciidamada kadib markii ay iska hor yimaadeen labada dhinac dibadbaxyaasha oo garaacayay durbaano kala duwan ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah hoggaanka ciidamada iyo heshiis ka dhex maray ra-iisul wasaare cabdalle xamduuga iyo milatariga suudaan ciidamada milatariga ayaa horey u xiray buundooyinka isku xiray caasimadda iyo xaafadaha ayaga oo jaray khadka telefoonka waxa ayna xadideen isticmaalka internetka ka hor mudaaharaadyada la qorsheeyey ugu yaraan siddeed iyo afartan qof ayaa ku geeriyooday inta ay socdeen mudaharaadyada suudaan labadii toddobaad ee ugu dambeeyey waa sida ay sheegeen guddiga madaxa bannaan ee dhakhaatiirta dhinaca kale guddoomiyaha gobolka khartuum oo jeediyey hadal digniin ah ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay la tacaali doonaan kuwa sharciga ku xadgudba oo qalalaase abuura dibadbaxyaasha ayaa isugu soo baxay xarunta madaxtooyada ee magaalada khartuum oo ah xarun ay ku sugan yihiin ciidamada milatariga ee gacanta ku haya tan iyo markii jenaraal cabdulfataax al burhaan uu la wareegay talada shan iyo labaatanka bishii oktoobar jenaraal cabdulfataax al burhaan ayaa xabsi guri geliyey ra-iisul wasaare cabdalla xamduuga muddo toddobaadyo ah laakiin waxa uu dib u soo celiyey xorriyaddiisa koo iyo labaatanka bishii nofembar iyada oo la raacayo heshiis ballanqaad ah oo doorasho ay ku dhacayso bisha juulaaya sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka tallaabadan ayaa kala qaybisay qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha cabdalla xamduuga ee taageera dimuqraadiyadda kuwaasoo siyaabo kala duwan u taageeray ama u mucaaraday heshiiska dhex maray labada dhinac kooxaha u dooda xorriyadda ee dalka suudaan ayaa sheegay in tobanaan ka tirsan dibadbaxyaasha in la xirxiray taasoo ay cambaaraysay qaramada midoobey arrimahan ayaa imaanaya xilli axaddii hore dalka suudaan ay ka dhaceen dibadbaxyo ballaaran oo lagu xusayey sanad guuradii saddexaad markii xukunka laga tuuray jenaraal cumar al bashiir oo dalkaasi xukumayey muddo soddon sano ah in ka badan afar iyo toban milyan oo qof oo saddex meelood meel ah dadka reer suudaan ayaa u baahnaan doona gargaar bani aadamnimo sanadka soo socda sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay ee isku xira arrimaha bani aadamnimada taasoo noqonaysa heerkii ugu sarraysay muddo toban sano ah xuseen saxnuuni v o a qaahira
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a jaamacadda camuud ee gobolka owdal ee somalilan iyo jaamacadda haramaayo ee dalka ethoobiya ayaa wadajir u bilaabi doona iskaashi waxbarasho oo la xidhiira waxbarashada heerka shahaadooyinka b h d ga iyo masterka haddaba shir ay yeesheen mas-uuliyiinta labada jaamacadood oo ka dhacay xarunta jaamacadda camuud ayaa wariyaha v o e da ee magaalada boram haashim sheekh cumar good uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda camuud maxamed muuse jibriil waxaana uu weydiiyey kulanka labada jaamacadood iyo waxa uu ku saabsanaa
ilaa hadda waxaan furay oo ardaydii nambarkii loo baahnaa ama tiradii loo baahnaa ay soo buuxiyeen sagaal brogram ayaan maanta ku dhawaaqnay xagga b h d-da marka laga hadlayo waxaa u horeeya b h g education leadership educational leadership and policy study b h d in climate change and disaster risk management b h d in business administration and b h d public health afartaas brogram baa baxaya halkan iyo hargeysaba insha allah brograamyada kale lix brogram baa bixi doona haddii lahaydmo oo hadda waxa weye nadaha furay afar waa takhasusaad caafimaadka ah oo midi waa general surgery midina waa gynocology and obstetrics ka saddexaadna waxa weeye pediatrics ka afraadna waa internal medicine afartaas waa takhasusaad caafimaadka waxa weeyaan waa qaliinka guud iyo caruurta waxa weye xanuunada ku dhaca caruurta iyo internal waxa weeyaan xanuunada ubucda biniaadamka ku dhaca weeye kan kalena iyo ka dhalmada dumarka iyo wixii la xidhiidha afartaas weeye laba kale ayaa jira iyaguna oo microbiology iyo nersin ah waxa weeyaan ayaa iyaguna bixi doona oo masters degree labadaba lagu qaadan doono aad iyo aad baan ugu faraxsannahay labada jaamacadood ee haramaya university oo ethoobia iyo camuud university inay hawshaasi soo gebagabeeyeen macalimiintii diyaar yihiin fasaladii diyaar yihiin meelihii bracticalka lagu qaadanayay diyaar yihiin laga bilaabo maanta wixii ka dambeeya in xiisadihii ay bilaami doonaan xiisaduhu waxay ka bilaami doonaan gudaha jaamacadda camuud mise waxay ku bixi doonaan online maya way imanayaan macalimiintu waa physical classes macalimiintu way imanayaan way dhigayaan hadhowna waxa weeyaan supervision baa la samayn doonaa waa sii socon doonta haddii la haydmo ma jiro wax online ah takhasusaadkaasi halkay ku qaadan doonaan ardaydu tababarka
mar hore oo waxaa jira tiim ka koobna sagaal xubnood oo u badnaa xagga caafimaadka la soo diray iyo harmaayo university soo dirtay waxay markaa sirfay ku sameeyeen ama ay asaskareeyeen oo isbaadheen kabasitiga aynu leenahay halkan iyo hargeysa waxaa la eegay afar qaybood buu ramey afar meelood baa la eegay waa laababka ku yaala jaamacadda gudaheeda iyo laababka ku yaala maxaanku idhahdaa alxayaad hosbitaal iyo laababka ku yaala iyo wixii laga heli karo allaale hosbitaal iyo borome general hosbital afartaa meelood hargeysa iyaguna afar cusbitaalo waaweyn baanu xidhiir la leenahay mid waxa weyaan hargeysa groove hosbital midna waa gargaar hosbital mid waa kaah midna waa hargeysa neurology wey markaa meelaha ay ku qaadanaya waa halka wixii halkan laga waayo amaba bayshantisku ay yaraadaan waxaa ardayda loo qaadi doonaa harar haddii lahayd oo halkaasay kusoo qaadan doonaan bracticalka
ardayda maanta isku diiwaan gelisay markaa shahaadooyinkaa saddexaad iyo labaad ee b h d-ga iyo masterka ee jaamacadda camuud iyo jaamacadda haramaayo ay iska kaashanayaan tiradooda waa imse ilaa hadda intastu waa gelisay waa boqol iyo konton iyo saddex arday waanse filayna inay kasii kordhaan
oo hargeysa iyo boorama la isugu jira haa hargeysa iyo boorama isugu jira kharashaadka ardayguu bixinaya inteed ku qiyaasi kartaa oo ku qaadan karo koorsooyinka caynkaasa wallaahi waa kala duwan yihiin oo taasi waa siyaasadda jaamacadda oo lama lama shaaciyo fiida alaaba markaa laakiin fii ay awoodi karayaan dadkeennu ayaa laga dhigay marka ardayduna waxay ka heli karaan fiidaasi kambasyada jaamacadaha hargeysa iyo boorama ay jaamacadda camuud ku leedahay halkaasay kala kulmi karaan shahaadooyinka ay qaadan doonaan ee b h d iyo mastera ma labada jaamacadood ee camuud iyo alamaayo oo etoobiya ayaa ku wada saxiixnaan doona daaraktaradooda haa waxa saxiixaya afar qof shahaadadu labada loogaba way yeelanaysaa dhinac waxaa loogada camuud jaamacadda camuud baa ku ooli doonta dhanka kalena haramaayo afar qof baa wada saxiixi doona haddii laha idmo labada gudoomiye jaamacadeed ee camuud university iyo harmaayo university iyo labada duwaan haye guud ee labada jaamacadeed ee camuud iyo harmaayo afartaa qof ayaa saxiixi doona shahaadada qofku qaadanaya kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda camuud ee dhinaca waxbarashada iyo manhajka maxamed muuse jibriil oo aanu ka wareysanaynay heshiis iskaashi oo dhinaca waxbarashada oo dhex maray jaamacadda camuud iyo jaamacadda harmaayo ee dalka etoobiya jaamacadahaasi oo iska kaashanaya shahaadooyinka saddexaad iyo labaad ee master iyo b h d si wada jirana u bixin doona haashim sheekh cumar good v o a boorama
mahadsanid haashim haatanna dhegeystayaal haddii aan aadno dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanay heestan uu ku luqeynaya fanaanka shariif cabdalla
annuwan gurxamaya sidaa argantaa halqaba gedu gaalawaaya an marbaa geesuroora annuwan gurxamaya sidaa argantaa halqaba gedu gaalawaaya an marbaa geesuroora nafsi hayga gaadanno calabgeediweegaye gabaadhaan jeclaayey niyaadii gargaaray gabaldhaciyo waxaa bari guriga adag ku noohowshahay salaantayda gee casiyaadii gacloote gabaldhaciyo waxaa bari guriga adag ku noohowshahay salaantayda gee casiyaadii gacloote nafsi hayga gaadanno calabgeediweekaye gabaadhaan jelaayey niyaadii gargaaray gandhiilano garbahaagu dhahaafay sidaa tentagee kenyada marbaa geesu suu hurtahay gelindhaxaa habeenkii riyowgu guryaamaaye duudkaagan dhiilano garbahaagu dhahaafay sidaa tentagee kenyada marbaa geesu suu hurtahay gelindhaxaa habeenkii riyowgu guryaamay nafsi hayga gaadanno calabgeediweekaye gabaadhaan jelaayey niyaadii gargaaray
waa tahay aan intaasi ku dhaafna heestaasi uu ku luqeynaya fanaanka shariif cabdalla iyada ayaana dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo waxaa idaacadda idinla socodsiinayay aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
gabaldhaciyo wahaa bari guriga ad ku noohowshahay salaantayda gee asiyaadii gacloote nafsi hayga gaadanno calabgeediweekaye gabaadhaan jelaayey niyaadii gargaaray duhudkaagan dhiilano garbahaagu dhahaafay sidaa tentagee kenyada marbaa geesu suu hurtahay gelindhaxaa habeenkii riyowgu guryaamaaye duhudkaagan dhiilano